halkani waa washington latab soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo sabti oo bisha nofembar ay tahay saddex sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed socdaalka aan canada aan ku imaaday waxay daba socotaa socdaal aan waddamada qaarkood aan ku tegayay oon ku saabsan xaaladda ay ku nool yihiin qaxootiga soomaaliyeed oo ku nool geeska africa oo qaxooti ku ah ilaa iyo labaatan iyo toddoba sano islamarkaasna aan dareensanaa inay suurtagal tahay in la iloobi kara xaaladooda iyo daryeelkooda
kaasi waa ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaramada midoobay ee u qaabilsan qaxootiga una qaabilsan geeska africa ambasador maxamed cabdi afey oo socdaal ku jooga dalka canada isagoo madaxda dalkaasi kala hadlay sida loo caawin karo qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xerada ugu weyn adduunka ee dhadhaab waxaan kaloo dhegaystayaal idiin heynaa oo idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan soomaaliya oo laga xusay maalinta loogu talagalay joojinta xadgudubyada ka dhanka ah saxaafadda warbixin ayaanu idinkaga heynaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin heynaa marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
tirada ciidamada maraykanka ee jooga xuduudda koonfureed ee dalkan maraykanka ayaa lagu kordhiyey in ka badan siddeed kun oo askari sida ay sheegeen laba sarkaal oo ka mid a ciidamada maraykanka oo la hadlay v o eda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu amray in ciidamadaasi ay ishortaa ku sameeyaan dad raxanraxano u socda oo bartamaha qaaradda eshiya ka imaanaya oo doonaya inay magangelyo iyo nolol ka helaan dalkan maraykanka saraakiishu waxa ay sharaxeen in ciidamada la geeyo xuduudda ay yihiin kuwo loogu baahday xuduudda kadib markii halkaasi xaalado amnihi ay ka dhacday islamarkaasina hay-adda amniga gudaha maraykanka ee codsatay
dabli hubaysan ayaa dalka masar ku weerartay dhowr baabuur oo nooca basaska ah kuwaasi oo siday dadka masiixiyiinta ee ku nool dalkaasi masar ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay weerarkan oo lagu tilmaamay mid argagixiso weerarkan ayaa ka dhacay gobolka minya ee koonfurta dalka masar halkaasi oo ay dadka laga tirada badan yahay ee haysta madhabta qibdiga ee diinta kiristanka ay kaga qaybgelayeen xus dhinaca diintooda ah kiniisadda dalka masar ayaa sheegtay in lix ka mida dadka la dilay ay isku qoys ahaayeen weerarkan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay siddeed iyo toban qof oo kale subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington maalmahan ugu dambeeyey waxaa dalka canada kulamo ku lahaa ergeyga gaarka ah hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan geeska africa ambasador maxamed cabdi afey iyo wasiirka qaxootiga iyo socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka canada axmed xuseen labadan mas-uul ayaa iskala hadlay caawinta qaxootiga soomaalida ee ku jira xerada qaxootiga caalamka ugu weyn ee dhadhaab ee dalka kenya halkaasoo ay ka jirto dhibaato nolosha iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa ah haddaba saare cabdi axmed ayaa wareysatay ambasador maxamed cabdi afey ugu horreyntiina waxa ay weydiisay cidda uu la kulmay iyo rajada ay ka qabaan caawinta qaxootigan soomaaliyeed socdaalka aan canada aan ku imaaday waxay daba socotaa socdaal aan waddamada qaarkood aan ku tegayay oon ku saabsan xaaladda ay ku nool yihiin qaxootiga soomaaliyeed oo ku nool geeska africa oo qaxooti ku ah ilaa iyo labaatan iyo toddoba sano islamarkaasna aan dareensanaa inay suurtagal tahay in la iloobi kara xaaladooda iyo daryeelkooda ayaan dowladda canada oo hay-adda u n h c r aada iyo aada uga caawisa daryeelka qaxootiyaha caalamka iyo taakuleenta ayaan halkan u imaaday inaan dowladda aan oga waramo islamarkaasna aan ka codsado taageero ay siinayaan qaxootiga soomaaliyeed oo ku nool geeska africa waa garta marka taageerada aada u doonaysid ma dib u dejin in loo helaa ma in wax kaleeto loo sameeyaa taageero nooceeya ayay tahay taageerada aan doonayna waxaa weeye taageero ku saabsan xal waara si looga heli lahay xaaladii ku nool yihiin waddankan canadana horaan waxaa ay ay ay soo suurtageliyeen inay qaxooti badan oo caalamka wadamada kale kasoo barakacay ay dibudijin u sameeyeen oo ay ku jiraan qaxootiyaha soomaaliyeed islamarkaasna aan ka codsanay inay numberka qaxootiyaha soomaaliyeed ay siiyaan kor loo kordhiyo iyadoo ka turjumaysa duruufooyinka dadka ay ku nool yihiin labaatan iyo toddoba sana qaxootiyaha ku yaala waddanka kenya iyo ethoopia djibuuti eritrea yemen ilaa iyo uganda islamarkaas iyadoo xalka kale aan ka raadinayna ay tahay inay wax nagala qabtaan arrinta ka cakiran dhinaca dhinaca waxbarashada dhalinyarada soomaaliyeed oo qaxootiyaha kusoo barbaaray oo waxbarasho ziyaado raba inay sii samaystaan islamarkaasna waddankan u ahaa wadamada inta hadda ka horeysa dhalinyaro soomaaliyeed oo qaxooti ah ay u yimaadeen waxbarasho laakiin fursadooyinka ay yaraayeen oon jeclaystay inay fursadooyinkaasi wax ka kordhiyaan waana isla afgaranay waana isla fahanay markaan uga warramay duruufooyinka halkaan jira inay arrintaasi runtii ay u baahan tahay baahi jirta ay tahay wax laga qabtana ay u baahan tahay waa garta marka ilaa iyo haatan dowladda canada ballanqaad cad oo ay isla meel dhigteen miyaa jiro oo inay qaxootiga dadka wax u qabanayaan ah
dowladda canada caalamka qaxootiyaha kusoo barakacay ayay wax ka qabtaan oo hay-adda ay ka caawiyaan soomaalida keli ma aha barnaamijka aniga aan aan aan diirada aan saarayna waa barnaamijka qaxootiyaha soomaaliyeed oo ku cakiran xaalooyinka qaxootiyaha dhowr iyo labaatan sano waxaanan arrintaasi ka wada hadalnay oon warbixin ka siiyey wasiirka socdaalka ee dowladda canada waxaa kaloon warbixin ka siiyey guddiga baarlamaanka oo u xil saaran arrimaha dibadda oo baarlamaanka canada iyo warbixin waxaan ka siiyey hay-adaha daneeya arrimaha bini-aadinimada iyo taageerada bini-aadinimada loo fidiy oo waddankan canada maaragtay ka shaqeysa waddankan canada ka shaqeeya iyo isla markaasna private sectorga dadka maaragtay si iskood iyaga u caawiya qaxootiyaha caalamka waa garta runtii aan aan isleeyahay arrinta hadda aan aan aan warbixinta aan siiyey inay wax badan ka bedeli doonto caawinaadkay siin doonaan mustaqbalka qaxootiyaha soomaaliyeed oo xorooyinka hadda aan kuu sheegay ku nool waxaa jirta in qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xerada dhadhaab ay aada cabasho fara badan u muujiyaan raashinka laga jarto ku yar iyo marka laga soo tago dhibaatooyinka dhinaca caafimaadka meelaha qaarkood ay ka cabanayaan haddana inay jirto in ay leeyihiin xabsi korka ka furan ayaan ku jirnaa ma dhaqdhaqaaqi karna xataa dhinaca kenya ma aadi karno dhinaca xuduudda jubbada hoosena ma aadi karaan marka dowladda kenya lafteeda ma kala hadasheen in qaxootiga dadka ah kuwa dhibanayaasha socdaalka u baahan xataa inay u fududeeyaan dowladda waan kaga hadalnay anagoo mar walba waxaan u taaganahay runtii wax caawiya qaxootiyaha dowladda kenya iyo dowladaha kaloo martigeliya inkastoo mar walba annaga aan umahad celina haddana mar walba waxaan kala hadalnaa wax walba oo qaxootiyaha noloshooda fududeyn kara shirar badan ayaa runtaasi arrintaasi aan ka galnay waxaana ugu muhiimsaneed shirki dowladda kenya ay martigelisay oo dowladaha ku bahoobay urur galbeedka igaad soomaalida martigeliya geeska africa ay ku shireen islamarkaasna ay soo qaadeen wax walba oo fududeyn kara nolosha qaxootiyaha mase hadda socdaalkii aada sheegtay hadda oo muhiim noo ah inay dadka fursad u helaan inay beecsharo samaystaan xalada ka baxaan mase tacliinta ardayda runtii aada iyo aada u aqiran oo u baahan in loo helo tacliin ziyaade ah islamarkaasna loo fududay inay xarooyinka ka baxaan oo tacliinta meel walba meel xarada ka baxsan ay ka raadsadaan marka waa arrima runtii maalin walba wadahadalkeeda aan ku jirna insha allahu aan rajeynayna mustaqbalka in natiijo laga gaari doonaa rasmi ah
aada ayuu mahadsanyiinkaasi waxauu argagaarka ah ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobey u qaabilsan geeska africa ambasador maxamed cabdi afey waxa uu khadka telefoonka ugu rameyay saare cabdi axmed halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan halkaasi weli aad naga dhegaysanaysaanna waa washington magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxaa lagu qabtay munaasabad loogu talagalay xuska maalinta caalamiga ah ee joojinta xadgudubyada ka dhanka ah suxufiyiinta haddaba faahfaahinta warkan waxaa noo hayay waryahayaga xuseen xasan dhaqane qaramada midoobey ayaa sanad walba waxa ay labada nofembar u aqoonsatay inay noqoto maalin u gaar ah in la cambaareeyo dhammaan weerarada ka dhanka ah suxufiyiinta iyo dadka kale ee warbaahinta ka shaqeeya koob iyo tobankii sano ee ugu dambeeyey ilaa kun iyo toban suxufi ayaa lagu dilay dunida iyagoo bulshadooda u gudbinaya warar iyo warbixinno kale suxufiyiinta ayaa naftooda khatar u geliya si ay runta uga soo waramaan magaalada beledweyne mas-uuliyiin dowladda ka tirsan iyo howlwadeenno warbaahin ayaa waxa ay ku yeesheen kulan dood ah oo ku saabsan dhibaatada wariyaasha soo wajahaya marka ay shaqadooda gudanayaan cabdirasaaq maxamed cabdulaahi madaxa idaacadda goobjoog xarunta beledweyne ayaa waxa uu sharaxayaa nooca xadgudub oo ay la kulmaan wariyaasha ka howlgala deegaanada hirshabeelle iyo gaar ahaan kuwa magaalada beledweyne xadgudubyadu mataqaanaa dalalko keliya ma aha qofka waa in mataqaanaa la xiro loo hanjabo la handado mataqaan taleefon inta lagala xiriiro layidhahdo waxaas ma sii deyn kartid waana cadaadisyada mataqaanaa ugu badan waxaana aniga ku micnayn karaa maamulkoo mataqaanaa kabasho ku jiro oo soo kabanayo oo corduna darteed in ay mas-uuliyiinta qaar xilalka hayo ay dhibsanayaan dadka kaleete ee mataqaanaa wararka ka sheegaya ama dhaliilaya siyaabaha ay wax u qabta in runta lasoo bandhigo ayaa mataqaanaa dhib weyn ka ah deegaanadan sanadihii ugu dambeeyey ilaa toban wariye ayaa lagu xiray magaalada beledweyne oo keliya islamarkaana maalmo kadib ayaa la sii daayey iyadoo aan loo marin amar maxkamadeed sida uu mar kale sheegayo wariye cabdirasaaq maxamed cabdulaahi dhowrkii sane ee hadda ugu dambeeyey waxaa tusaale ah in wariyaal badan la xiray ilaa saddex wariye oo goobjoog xafiiskeeda beledweyne ka tirsanaa ayaa la xiray wax maxkamada lama geynin waxaa ka mid ah saar t v wariyaha halkan u jooga jowhar oo kaleeto wariyaha r t n u jooga ayaa lagu xiray kuwo qaar ayaa madaxtooyadu u hanjabtaa oo teleefano ay ka wacdaa ama ay social mediaha kusoo qoraan erayaha hanjabaada oo wariyaasha qaar loogu hanjabayo marka waxaad dareemaysaa tiro labadii sane ee lasoo dhaafo ilaa tobaneeyo ka badan ayaa mataqaanaa xadgudubyadaas lagula kacay marka gobolka iran oo kale markaan usoo laabto maamulada jira lix bilood oo kasto ayaa inta badanba la babedelaa maamulada isbedeladaas ayaa xitaa waxay ka mid yihiin mataqaanaa madaxda cusub ay imaanaysaa xitaa inay wariyaasha handado oo mataqaanaa waxaas ma sii dayn kartaan cid warar aniga iga soo horjeeda qaadi kartaa ma jirto inay yidhahdaan wariyaashuna way qaadaan taas ayaana keentay in la xiro wax sharciyana lama horgeeyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka hiiraan ee dhinaca arrimaha bulshada xuseen cismaan cali ayaa isna waxa uu sheegay inaanu jirin wax xadgudub lagu tilmaami karo oo ay la kulmaan wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne gobolka hiiraan xadgudub la taaban karo oo wariyaasha lagula kaco kama jirto waxaad arkaysaa meelaha qaro telefishin shaqa laga joojiyey wariyaal ilaa maalmo iska xiran annaga ma qabno dabcan horta sharci iyo nidaam hadda aan ku heshiino oo noo qoran horta ma jiro wada shaqaynta waxay ka bilaabanaysaa diiwaangelinaan ku samaynaynaa shahaadooyinaan siinaynaa badaaqadaan u samaynaynaa shuruuc noo gaara annaga oo gobolka hiiraan iyo wariyaasha maamulka gobolka hiiraan iyo wariyaasha quseeyo ayaan samaysanaynaa wariyihii xadkaas ka baxo waa la xisaabtamaynaa gobolka hiiraan waa gobolka keliya ee aan lagu caburinin saxaafadda ee ay madax banaa yihiin bulshadii la kulmaan ay warka soo qaadaan barakacayaashay tagaan warka soo qaadaan dhaliilaha maamulkaay sheegaan cid lagu soo xiro iyo cid telefishin laga joojiyna ma laha shaqadooda waa wataan wariyuhu waa mas-uul wuxuu mas-uul ka yahay shacabkaas wax kastoo qalqal gelinaya amniga inay ka fogaadaan wax kastoo siyaasadda hirshabeelle guud ahaan oo qalqal gelinaya nama ogolaa karno intaasaan shuruudayna aniga intaas waa maxamed cismaan makaraan madaxa dalladda warbaahinta soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in ujeeddadu ay tahay in la joojiyo xadgudubyada iyo dembiyada laga galo suxufiyiinta munaasabadan mar weliba waxaa lagu qabtaa meelaha kala duwan ee caalamka oo ay soomaaliya ka mid tahay sanadihii lasoo dhaafay waxa aan ku qabanay magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale ee dalka soomaaliya laakiin sanadkan waxaan ku qabanay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maadaama sooma ay ka shaqayso deegaano badan oo soomaaliya ku yaallo sidaas darteed marka maanta waxaan ku qabanay magaalada beledweyne munaasabadan waxaa laga dooday tacadiyada loo geysto wariyaasha soomaaliyeed iyo sida loo yareyn karo loona joojin karo sida wariyaasha ay cadaalad u heli karaan waxaa ka qayb galay bulshada qeybaheeda kala duwan ee magaalada beledweyne ku dhaqan iyo xubno ka socda maamulka gobolka hiiraan sida gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada kuwaasoo dhammaantoodba si weyn loo lafaguray sida arrintan wax looga qaban karo sanadkan waad ogtahay in soomaaliya ay tacadiyo badan iyo sanadihii lasoo dhaafaba ay ka dhaceen ujeedada iyo hadafka loo qabtana waxa ay tahay dhammaynta ama yaraynta khatarta iyo culaysyada saxafiyiinta soomaaliyeed kusoo wajaho xiliyada ay shaqooyinkooda ku jiraan in labada bisha nofembar ay noqoto maalin loo asteeyo joojinta xadgudubyada loo geysto suxufiyiinta ayaa waxay soo bilaabmatay kadib markii shirqool lagu qaarijiyey laba suxufi oo u dhashay dalka faransiiska kuwa oo lagu jirdilay ugu dambeenna lagu dilay dalka maali xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a sidaad haddaba dhegeystayaal wararka ku maqlayseen ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhintay weerar argagixiso oo lala beegsaday baabuur basas ah uu waday qaar ka mid a dadka kiristanka ah ee dalka masar faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa wariyaha v o a qaahira xuseen saxnuuni ugu yaraan toddoba qof oo masaariya ayaa geeriyootay kadib markii maleeshiya hubaysan weerar ay ku qaadeen basiday masiixiyiinta masaarida oo booqanayay meelaha ay barakaysaan gobolka manya ee dalkani masar qaasim xuseen guddoomiyaha gobolka manya oo la hadlay warfideenka gudaha ayaa sheegay maleeshiya aan heybtooda la garan inay rasaas la beegsadeen baska ay saarnaayeen masiixiyiinta xili ay ka soo laabanayeen deerul amba oo ah meel ay barakaysaan dadka akhbaadda ahi ee waddankani weerarka lagu dilay toddobada qof ee masiixiyiinta oo qaar ka mid ay carruur yihiin ayaa dhacay ka gadaal markii maleeshiya sidatay dharka ciidanka milatariga ee waddankani ay jidgooyo ku sameeyeen baski ay saarnaayeen dadkaasi islamarkaasina ay rasaas huwiyeen masiixiyiinta booqanaysay gobolkaasi sidoo kale dhowr iyo toban qof ayaa la rumaysan yahay inay ku dhaawacmeen weerarka lala eegtay masiixiyiinta madaxweynaha dalkani cabdulfataax asiisi oo ka hadlay weerarka lagu dilay masiixiyiinta ayaa sheegay in weerarkaasi ay geysteen kooxo qowlaysataha oo doonaya inay kala qaybiyaan shacabka masaarida ahi waxaan sii wadaynaa dagaalka aan kula jirno argagixisada iyo kooxaha sharciga garab maray waxaana ku qabanaynaa gacan bir ah ayuu yidhi asiisiga xukuma waddankani dhinaca kale war ka soo baxay ururka daacisha ee ka dagaalama waqooyiga siinaaya ee dalkani masar ayaa lagu sheegay in maleeshiyo ka tirsan ururkooda inay geysteen weerarkaasi barta isis ama daacish ay ku leedahay internetka ee acmaaqa ayaa lagu baahiyey in weerarkaasi ay fuliyeen dagaalyahano ka tirsan ururka dowla islaamiya haddaba cabdalla axmed qaaliba oo ah garyaqaan wax ku bartay dalkani masar ayaa faahfaahin ka bixinaya weerarka lagu dilay toddobada qof ee masiixiyiinta ahi weerarku waxa uu ka dhacay deegaan la yidhaahdo dayrul amba oo ah deegaanada dhanka xuduudda dalka libiya xiga ee dalka masar waxaa weerarka lagu qaaday koox ka tirsan bulshada loo yaqaano akbaada oo ah bulsho ka tirsan bulshooyinka masaarida islamarkaasina haysta diinta kiristaanka iyagoo ku sugnaan markaasi ama kasoo anbabaxay siday wararku sheegayaan goobo ay ku cibaadeysanayeen ama ka barakaysanayeen oo ku yaala deegaanadaasi siday wararku sheegayaan kooxdan dhibka geysatay ayaa jidgoogyo samaysay islamarkaasina halkaasi waxa ay dejiyeen siday wararku sheegayaan dadkii gaadhiga saarnaa iyagoo halkaasi markii dambena ku furay xabad weerarka oo ahaa weerar aada u weyn islamarkaasina lasoo agaasimay waxaa ku dhintay toddoba qof iyada oo toddobada qof la sheegaya inay kamid yihiin ama ay saddex kamid yihiin caruur halka dhaawaca uu soo gaadhay dad toddoba iyo toban qof gaadhaya mas-uuliyiin dhowra oo ka tirsan mas-uuliyiinta dalka masar ayaa ka hadlay oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka masar cabdifataax asiisi ra-iisul wasaaraha dalka iyo sidoo kale madaxa mu-asada alazhar ama sheikhul azharka loo yaqaano waxaana ay sheegeen ama madaxweynaha oo ugu hadal adkaa waxa uu sheegay in kooxaha argagixisada ay la dagaalami doonaan islamarkaasina ay ugu tegi doonaan xuduudda dalka libiya iyo banaankeedaba weerarku wuxuu ahaa weerar aada u weyn islamarkaasina lasoo agaasimay oo laga soo shaqeeyey marka waxaa dhowaan ama xilli ah haddaan sii fogeyn saacado ka hor kooban waxaa sheegatay kooxda daacish islamarkaasina waxay sheegeen inay halkaasi ku bartilmaameysadeen qaar ka tirsan dadka masiixiyiinta ah waxaa iyana xusid mudan in sanadkii laba kun iyo toddoba iyo toban ama muddo hadda sanad laga joogo goobta goobu jirta dhowr kilomitr ay ka dhacday weerar noocan oo kale oo ay saas oo kale loogu laayay dad ka tirsan akbaada dowladda masar waxa ay ku jirtay dagaal dhowr sannadood qaatay oo ay kula jirto kooxo mayal adag oo ka dagaalamaya deegaanada siina iyo sidoo kale kuwa qaar kasoo dusaya ama jooga xuduudaha dalka libiya oo iyagu hadda aysan ka jirin wax dowladii fursalmaanka sacuudi arabiya iyo dhexal sugihiisa iyo safaaradda dowladda maraykanka ay ku leedahay magaaladan qaahira ayaa si weyn u cambaareeyey weerarka ay geysteen kooxaha argagixisada dadka masiixiyiinta oo intooda badan haysa madhabta ortodokska ayaa toban boqolkiiba ka ah dadka ku nool waddankani kuwaasoo ah dadka laga tirada badan yahay ee ugu weyn ee ku nool gobolka bariga dhexe kiniisada ku yaala magaalooyinka kaahira tanta iyo eleskandariya ayaa la kulmay weeraro ay geysteen kooxaha mantidiinta ahi labadii sano ee ugu dambaysay kuwaasoo sababay geerida tobanaan qof oo masaari ah weeraradaasi kadib ayay dowladda masar xaalad deg deg ah ku soo rogtay dalkani kaasoo ilaa iyo haatan saaran bishii meeya ee sanadkii hore ayay ahayd markii ururka daacisha uu weerar la eegtay isla mandiqada shalay uu weerarka ka dhacay waxaana xilligaasi ku geeriyooday sagaal iyo labaatan qof oo masiixiyiin ah xuseen saxnuuni v o a kahira
waa hagaag arooriyo suuban ayaan mar kale dhegeystayaal idin leenahay markanna waa ciyaarihii iyo wariyahayaga maxamuud mascade oo nooga soo diray magaalada minneabolis
runti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo waddanka talyaaniga hal kulan ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa oo kooxaha kubadda cagta ee naaboli iyo emboli ayaa iskaga hor yimid waxaana lagu kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee naaboli waxa ay naaboli ku badisay ciyaartaasi shan gool iyo hal oo ciyaaryahanada martinez insaniye iyo melik ayaa goolasha kala dhaliyeen waxaa xusid mudan ciyaaryahan martinez goolashaasi saddex ka mid ah inuu u saxiixay kooxdiisa sidaasi kooxda kubadda cagta ee naaboli waxay haatan ugu soo durugtay kooxda kubadda cagta yubentus oo iyada horyaalka waddankaasi hogaaminaysa waxayna haatan laga sarreeya oo keliya saddex dhibcood walow kooxda kubadda cagta yuventus uu kulan u dhiman yahay waddanka faransiiskana kooxda kubadda cagta ee b s g oo iyadu horyaalka waddankaasi hogaaminaysa ayaa gagideeda waxay kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee lili waxaa ciyaartaasi sagaashankii daqiiqo ay ku soo gabagabowday laba gool iyo hal oo kooxda kubadda cagta ee b s g ay ku guul heshay ciyaaryahanada embabe iyo neymar ayaa goolasha u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee b s g halka goolka kale ay la timid kooxda kubadda cagta ee lilina u saxiix ciyaaryahana bebe sidaasi kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa saddex dhibcood ku qaadatay maantana waddanka ingiriiska kulamo adag ayaa layskaga hor imaanaya kooxda kubadda cagta a f c barnmouth ayaa soo dhoweynaysa manchester united halka kooxda kubadda cagta ee lester city oo toddobaadkii hore kulanka ciyaartay kadib uu milkiilahoodu shil diyaaradeed ku geeriyooday ayaa kulankii ugu horreeyey waxa ay la ciyaaraysaa tan iyo shilkaasi naxdinta lahaa kooxda kubadda cagta ee cardif city guriga cardif ayaa lagu ciyaaraya arsenal waxa ay gegida gegida imart stadium ku soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee liverpool kooxda liverpool waxay horyaalka waddankaasi wadajir u hogaaminayaan kooxda manchester city halka arsenaal laba iyo tobankii kulan ee u dambeeyey aan laga badin oo koob iyo toban ka mid aanay badisay waxaa la kala ogaan doonaa maanta awoodda arsenaal inay tahay mid dhab ah iyo inay tahay weli mid dheeldheela waayo liverpool difaaceeda qadkeeda dhexe iyo weerarkooduba waa adag yihiin halka arsenaal dhexdeeda iyo weerarkoodu ay fiican yihiin laakiinse difaacooda oo liito haddii arsenaal ay ka badiso kooxda liverpool waxay diri doontaa fariin la yidhaahdo arsenaal arsen benger waa ka raysatay waddankaasi sbain kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa gurigeeda ku ciyaaraysa kadib markii uu xilka kooxdaasi la wareegay macallinka cusub ee la yidhaahdo solari waxaana ciyaartaasi ay kooxda real madrid soo dhoweynaysaa real fayolodin haddaba haddii ay kooxdu kulankii labaad uu macallinkaani laylinayo ay badis hesho waxay noqonaysaa in ay ka soo kabanayso guuldarooyinkii macallinkii hore lagu boriyey barcelona rayo valacano ayay la ciyaaraysaa waxaana weli ka maqan ciyaaryahan leonel messi dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga taatane kulan dambe oo mascado idila sida iyo nabadgelyo
maxamuud mascadde aad ayuu umahadsan yahay xubintaasi ciyaarahana asaga ayaa nala socodsiinaya markana codka baxsan ee xasan aadan samatar iyo heeska baar dheere
codkaasi fanaanka xasan aadan samatar iyo heeskiisaasi baardheere ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laantaaf soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe waxaan dilaanay sidaas iyo subax wanaagsan
Allah